barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada labada bisha agost sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo ay marti noogu yihiin abwaanno gabayo ka tiriya daryeelka carruurta danyarta ah marka hore ducaalow guddoon dabcan salaantayda marka xiga dareenkiiyo dhibsaday diiftan kugu taallay ciidankaa dahsoon iyo wakhtigan farxaddan kaa daahan dabaaldeggan iftiinkaa baxiyo daranyadaad joogto dantusiita weeyaan runtiidii ruuxa dabartaaye inkastoon dalxiis yeelhayn dixo shidaal toona beero dararay iyo aynay jirin daafi laga dhoofsho heesta maantana waa qoraxdu aroorti qaybisay falaara ama qaansa howgaad daruur midaab ku qarisay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida waxaana noo akhrinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed dowladda koonfur afrika ayaa ku dhawaaqday in kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka covid nteen ay hadda dhaafeen haaf milyan qof halka guud ahaan kiisaska dadka uu xanuunkani haleelay afrika ay ku dhowdahay hal milyan oo qof wasaaradda caafimaadka soud africa ayaa sabtidii shaacisay in afar iyo labaatankii sac ee lasoo dhaafay la diiwaan geliyey in ka badan toban kun oo qof oo qaaday coronavirus oo ah cudursidaha dhaliya covid nteen xagga dhimashada koonfur africa waxay sheegtay in tirada ay gaartay sideed kun boqol saddex iyo konton qof guud ahaan qaaradda afrikana waxaa cudurka u dhintay ku dhowaad labaatan kun oo qof tiradaasi ayaana ah tan keliya ee hadda la diiwaan geliyey dowladda iiraan ayaa goor dambe oo sabtidii ah shaacisay in ciidankeeda dhinaca sirdoonka ay xireen hogaamiyaha koox fadhigeedu yahay maraykanka oo u dhaqdhaqaaqda in dalka iiraan dib loogu celiyo boqortooyada kooxdan oo ah iiraaniyiin degan maraykanka ayay dowladda iiraan ku eedeysay inay ka dambeeyeen qaraxyadii dhiiga badan ku daatay ee dalkaasi ka dhacay sanadkii labada kun iyo sideedii bayaan ka soo baxay waaxda mukhaabaraadka iiraan ayaa lagu sheegay in jamshiid sharmahdi oo madax ka ah kooxda gugaca oo ay iiraanna u aqoonsan tahay argagixiso la qabtay maysan sheegin halka laga qabtay iyo sida uu u dhacay howlgalka ay ku soo xireen balse telefishinka dowladda ayaa baahiyey muuqaalka nin wejiga ka duuban oo magaciisa ku sheegay jamshiid sidoo kalena bixinaya taariikhda dhalashadiisa kooxda thunder ama gugaca ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan xarigga hogaamiyahooda laakiin waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan dowladda iiraan war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in ay waaxdu ka warqabto warka la xiriira xarigga master sharmadi ninkan ayaa tan iyo sanadkii labada kun iyo saddexdii deganaa magaalada los angeles ee gobolka california waxaase uu ku dhashay kuna waxbartay dalka jarmalka dhegaystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warka caalamka nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka hibada iyo halabuurka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan heesta qarad iyo fanaanka xasan aadan samatar
qoraxdu aroorti qaybisay falcara ama qaansaruga daruur midaab ku qarisay looma haysin qurashtii haweenkaas naftaada qancisayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte naftaada qancisayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte qabriga hortii qaraadee bardenaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo qufallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacada dushaydiyo qamuuyadii isaarnay ilaa maad qaxootii qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qamandacada dushaydiyo qamuunyadii isaarnay ilaa maad qaxootii naftaada qancisayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay naftaada qancisayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay qabriga hortii qaraadee bardenaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo haddaan firoontaydo qotoyso warkayga ruuxaan kugu qiyaaso kula qeer dhigaaya kama qaadindaahe sida roob qayoodo saxan saxa qabuula laabkayda qaadi haddaan firoontaydo qontoyso warkayga ruuxaan kugu qiyaasi kula qeer dhigaaya kama qaadindaahe sida roob qayoodo saxan saxa qabuula laabtayda qaadi naftaada qancisayba ku qusuucdayo codkaasi baxsan ee fanaanka xasan aadan samatar halkaasi aynu kaga gudubno haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana magaalada jabuuti noogu soo diyaarisay sagal siciid faarax
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa uu idinkaga imanaya jabuuti anigoo sagal siciid faarax ayaan idiin daadahaynaysa waxaan toddobaadkan barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka kaga hadlaynaa caruurta danyarta ee aan ka qayb qaadan farxadaha ciidda iyo kuwa kale waxaana barnaamijka igala qaybgalaya cismaan daahir rayaale oo qoray maase uu kula hadlayo caruurtaasi danyarta ee haynta waalidkood ay yar tahay kuwaasoo dhinaca kalena bulshadu aanay xil badan iska saarin marka hore aada baad u mahadsan tahay adiga iyo v o eda qeybta laanta af soomaaliga aad iyo aad baan iga mahadnaqayaa saaad igu soo dhaweyseen barnaamijkan quruxda badan maansada aan sameeyey waxaa la dhahdaa diif diifta ducaale iyo ciidda waxay ku khusaysaa ama ay ka hadlaysaa wiil yar oo aada u yar oo maalin ciid ah dayacan oo ay ka muuqato wejigiisa dhafoorkiisa iyo dushiisa taasoo ay gu dhalisay maalin maalmaha ka mid oo ciiddii hore ee haddana dhaaftay maalintii ciidda ah abbaare meelaha tobankii subaxnimo ayaan ciyaalkayga anigoo maadaama ay ahayd coronaviruska maalmihii lagu jiro ay xidhnaayeen meelihii ciyaalka lagu ciyaarsiinayay waxaa dhacday inaan idhaahdo bal lasoo warwareejiyo ciyaalka oo bal moraali marka anoo ciyaalkii wata ayaan arkay inaan yar daycan oo meel xaflad ayna ka muuqanba wax maad aragtaan farxaddii ciidda dareen bay igu dhalisay anigu maadaama kuway ay faraxsan yihiin dareen aada iyo aad ayay igu dhalisay marka waxaan ka sameeyey maaso yarkii horta ducaalaan u baxshay marka waxaan ka bilaabay waxaan u dhigay maasaha saatan marka hore ducaalow guddoon dabcan salaantayda marka xiga dareenka iyo dhibsaday diftan kugu taallay ciidankaa dahsoon iyo wakhtigan farxaddan kaa daahan dabaaldegan iftiinkaa baxiyo daranyadaad joogto dantuseeta weeyaan runtiidii ruuxa dabartaaye inkastoon dalxiis yeelhayn dixo shidaaltoona beero dararay iyo aynay jirin daafi laga dhoofsho warshado noo daaran iyo lahayn xoolo dareeraaya nolol daahda waa la arki jiray darxumo maalmaahe waa darajo qaaliya inaad dugsato iimaaneh adna diiftan iyo maruunbaad ka bixi daranyo iyo ciile mar unbaad dibira seexanood farxad ku daakiriye mar unbaad dabiib caamahoo digtoora aad noqone mar unbaa danyaro dhaafiyood heli daryeel guude baanbaduhu mar unbay durduri dooran dheerayne darajadaad hiigsanaysa iyo marbaad hanan daryeel dadaalkaah mar unbaa da-daa raaciyood ciid dabaaldegiye maanta dee haddaad ciiddan dabaaldeg weydi mar unbaa dee ciid dabaaldegi mara sida ubadka qaarkood marbaa daaro hoos galiye sida ubadka qaarkood marbaa dalbanaya ahuure sida ubadka qaarkood marbuu dira wal ku imane sida ubadka qaarkood marbaa daaran tiifiye daaraha cartaadi iyo marbaad raaxa daalacane duba iyo dahraan iyo marbaad tegi dalxiis dheere dawaafkii cumradii iyo marbaad xajkii ka daadegaye mar unbaad duruustiiyo cilmiga bulsho ku daadihine mar unbaad siyaasada dalkani daakhilka u galay sababto maanta uu yaryahay waa inan yar laakiin mustaqbalka wuxuu ka mid yahay ubaxa dalkan usoo koraya diifaa ku taala maanta laakiin rajada diif dadkan siyaasadda hogaamin doona kama madna dantu ruuxna lama dhalan siduu daayimkeem yidhi waa labada daamood markaa doorba waa meele duhur bay doontaa markuu doono mawluhuye marna doolar buu ugu shubaa ruuxii daayacane doorkaagii ducaalow ma foga sidaan dareemaay sababtaa inaan yar baato mustaqbalkiisuna uu ka duwanaan kara kani maanta aan arkayo mar unbaa dalkaagani dhammaan daawasho loo imaneh oo adna diiftan kugu taalla iyo daalku kaa hadhiye duruustiya culumtana marbaad ka darsan meel dhowe dibdhiska dalkeennana marbaad yaabi daarahaye dir dhaba dusheediiyo marbaad eles ka daalacane duudo iyo dameer joog marbaad haraga daashoone dalxiiskiyo dabaashana u tegi daantii duudaade daantii duudaad waa balaashka duudaad dee maalin unbaa tegiyo halkaas goobtaa dalxiiskaaban le mogta carta dahab dusheediiyo marbaad lagcasal sii dihane daawashada ilmuushiya marbaad dalxiiska sii wadane goobaha dalxiiskana marbaad ubad ku daadihine damalkii casaamiyo marbaad dooxyadii tegiye mar unbaa marbaad buurta calankiyo dulbixi caska dusheedaaye mar unbaa damaashaad ka furi dagalkii caaraye buurta ugul dusheediiyo marbaad weecadda mashlayne mar unbaa darmada dheer fidsanay dhay dusheedaay da-antii midnimadiiyo marbaad dikhil durmaan tumaneh xornimadii dalkeennana marbaad buu ka daabaci darajkii tareenkiiyo marbaad holhol ka daadegi ubuk dacalladeediiyo marbaad dooro u xiisooneh dagalkii tajoorana marbaad taariikh ka daabaciye degmada bikaadus iyo marbaad dooran dooran suuqyada eh dariiqa faaraxaadiya marbaad dikadaha xulane oo kolba dariiqubaa dikado badan baa la samayn bicnahi dariiqa faaraxaadiya marbaad dikadaha xulane daaraha xayaablay marbaad ganacsi daabulye ood sida durdurka loo wada darsani dollar fara badane dawyadii kartoon iyo marbaa daawan himil- hilimadae nuurka hodan ka daalacay marbay doonyaha soo hirane hodan waa way ka yar sarreysaa xaafadaha markaa maraakiibta iyo doonyaha dee badda soo galaya kusoo xiranay boorarka way soo hiran doonaan haa nuurka hodan ka daalacay marbay doonyuhu soo hirane dooraare xamuulkaa laga dejaa dalkaba maashayne waxba yaynan diiftiyo wakhtigu dooda kugu furine dugsigaaga sii wado ilaa iyo intaad darajo gaadhayso daalkaa tacliintiiyo dhibtana markaa xaji dariiqooda dal kastaba marbuu wiil digtoo nuur u daaraaye oo uu darka usi- oo uu darkiya usii xidhaa dowliska ceelkabae ama sida doqon dabaaliitabuu dabada jeedshaay dadaal hore iyo culayskii daraad daranyadii raagtay dadaal hore iyo culayskii daraad daranyadii raagtay doog baa ducaalow ku xigi daa'im kuu noqon waxba kii waxba kii ku daayacay markaa lama dulaystaaye waa loo duceeyaa la darti darajo weeyaane waxba dooduyay ila durkiina dooxay weedhahaye dan baa loo magaalayn dalkiiyo dekedhiisaaye mar uunbu warshado doora iyo daaro wada noqone mar uunbaad sida dunida qaar darajo gaadhsiine mar uunbay dadkii dhoofa iyo dibadib soo noqone doodaha qabiilka iyo marbuu dulinku haajiri dunida carabeed iyo marbay duul irmaanimane dooxaha iyo cumaan waxaa ka iman maalqabeen dihine shiinaha isdaba yaaca iyo duul kalaa imane daraawiish haldoor daraawiish haldoor iyo marbay daljirba kuu imane maraakiib isdaba joogtabaa digadaha qarine diyaaradaha xamuulka markaa daldali maacuune duulimaadka dhaadheer ayaa durduri sii ayaa durdurka sii noqone dekadaha dalkeena ayaa dayntii laga tiri dalkuba maal darare iyo markaa doolar buuxsami dowlado qalaad baa isku day dabe xidhkoodii waanse daafacaynaa darmaan dagalkan oo idi leh dugsiyo aqoon baa markaa lagu dagaalgalay dib u dhaca dhaqaalaha markaa waa la daaweyne dabkii lagacso lagu daalay baa la daari goordhowe doolar badan iyo waxaa ka dhalan dabina deeqaahe korontada dadkii daalisaa daawo loo helaye dabnaha iyo dhoolaha marbaad ka qosli doontahay damqashiyo marbay farxad ilmadu daamankaa qubane darmaantii abaarsatiyo marbuu doogi soo noqone ducaalow dareen iyo wax sheeg waan ka soo degaye duxud hadalka waxaan kuugu dari weer dardaaranahe hooyadaa darmaan waan ogahay daalkii soo maray dhididkii dubkaa sare ka baxay qariyey dawyada eh adna waa dadaashaa siday darisku sheegeene hooyo daacadaa kuu dirana diiday ka ilaali ha u geysan dakarada qalbiga laabta dooxaaya duxalaala bay ku hurtay diinta abid hayso dadaalkaa dadaalkeeda lama gudi karee badi daryeelkeeda ducadeedu waa daar jannee dalbo wanaageega digrigiiyo digrigiiyo kitaabkan ogow noloshu waa dayre dariiqaa xaqaa hayso oo ha dugsan xaaraanta darajaduna waa deeqalee dood ha ka abuurin dayrtuna mar dhow way curaneh daji quluubtaada duubkii samirkiiyo ha dhigin dardarta guushaada ha ku doogsan xoolaha dad kale deeqna ha u bixinin waalidkaa ha daayicin intaad dunida sii joogto duni laguma waare ogow daartii aakhirana ducaan kuu hibeeyey daryeel duqiya waayeelba li horta wakhtigan xaadirka ah waxyaabo badan baa jira dhaqan ahaan inagu waxaan lahayn haddii aan nahay dadka soomaaliyeed ixtiraam baa waalidku lahaan jiray ilmuhuna wuxuu lahaan jiray eh, daryeel buu lahaa waalidku ilmaha waalidka ilmaha daryeeli jiray eh, ilmuhuna waalidka uu ixtiraami jiray labadiiba waxaad moodaa inay meesha kasii baxayaan oo eh, waalid la day- ubad la dayacaad arkaysaa waalid maad aragtaanay ilmo aanan garanayn ixtiraamka waalidkana uu- iyaad arkaysaa marka eh, du- eh, dardaarankaygu taasuu ku salaysan yahay sidoo kale eh, ubadka yara dayacana maantana waxa beri waxa noo soo- ciid baa inoo soo dhow eh, saad ka warqabtay sagal ciiddaasi sida ubadkeena ubadka ay u ciidayaan ay u wanaagsan yihiin inta waxhaysata ubadka kale ee aan waxaysan ee daranyaysan ee da- ee danyarahana inaad sida ubadkeena u ciidaan waxaan yaan yaan jeclahay inaan ku baraarujiyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanba ganacsatada maalqabeenka iyo eh, cid kasta oo camal haysata sida ubadkooga ay u ciidsiinayaan inay ubadada kale ee dayacan ee u dhow nin walba intuu gaari karo inuu bal isku dayo inuu farxadda ay ubadkiisa la wadaagaan ayaan horta jeclahay oo waxaa laga yaabaa in qoys dariskaagaaba inay ciidaan daaye inaysan cunto cuninba oo haddana ciyaalkaagii iidsan idinkoo faraxsan aad la joogtaan ama aad joogtaan markaad eegto marka sawirkaas aad buu aad buu dadku u taabanaya aad buu u taabanaya midda kale waxa weeye maanta adigu waad farxaysa oo ciyaalkaaga nuur iyo iftiin baa ka baxaya iyo kharashaad ku bixisay dee kanina ilaahay kugu eegayaa oo een, ilaahay dadka dee cayn waa cayn waxaa looga dhigay dee inaan inaan isku cibaaro qaadano horta marka taasna inaan la moogaano war ilaahay maanta adig kuu dhiibay kanina berri uu dhiibi karaahe dee u dhiib baa lagu leeyahay oo waa inaa loo dhiiba weeye oo la gargaaro iyaa- iyaan qabaa weli waxaa jira ciyaal agoona oo waalidkooda ay dhinteen oo kale aabihii dhintay ama hooyo dhintay ama aan haysanba ama qofkii harayna uu bariiskoodii nolol maalmeedkii uu ku mashquulsan yahay ama ayaguba tagoo suuqa tagoo kaba caseeya ama wax qabta ama marka marmarka qaad waxaa arkaysaa ilmo yaroo toban jira oo ka fakaraya biilka xaafadooda absolutely absolutely absolutely way jiraan hay-ado badan oo oo maad aragtaan ay ee dalka jamhuuriyadda jabuuti laamo badan oo arrimahaas ee, loo engage kareey baa jira oo dowlad ahaan iyo hay-ad ahaanba inay wax ka qabtaan Ee, laga yaabo in sidii een, ee, loogu talagalay inaan loo wada fulin baa laga yaabaa oo looma wada fuliyo laakiin waa la qabtaa wax badan baa la qabtaa marka waxaan jeclahay inaan dhahdo waa dadkaasi waa dadka ugu mudan in wax la siiyo Ee, waa dadka ugu mudan in la gacan qabto waa dad waajiba inagu tahay cid kasta oo soomaaliyeed ama reer jabuuti aba waajib bay ku tahay in dadkooga danyaraha ah ay wax u qabtaan ayaan qabaa anugu waxaa kaloo jooga jabuuti ciyaalkan reer jabuuti ba ahayn oo etoobiya ka mid ah, soomaali ka mid ah, oo qudhoodu qaxoontiga qoran hadday doonaan kuwo meel boqorneen ee iska soo galo xaggan ku dhashay ayagu qudhooda suuqaad ku arkaysaaba ayagoo meelaha wax weydiisanaya dadka meelaha socda qudhooda hay-aday u diiwaan gashan yihiin aan hay-aduhuna ma fuliyaan boqolkiiba waxaa laga yaabaa toban inay fuliyaan shaqooyinka loogu diray inay carruurta u qabtaan taas qudhooda dadka in laga baraarujiyo ma kula tahay absolutely een, hay-adaha caalamka hay-ado badan baa lacaga ku qaata Een, ee, gaar ahaan africa ubadka hay-ado badan baa lacaga ku qaata laakiin hay-adaha ee, dadka ka shaqeeya ee, loo soo xil saaro ee, ee, dibadaha laga keenayo yaa inta badanaa waxaa luubsada oo meel walba la- waan ka warqabnaa sidii ay loogu talagalay hadday wax u gaarayaan daryeel badan bay dadkaa heli lahayen marka waxaan ka codsanaa dowladdu inay dadkaa hay-adahaas daba socoto oo ay maad aragtaan ay wax kasta oo inay sidii u fuliyaan looga qaado ciyaalka masaakiinta xaqooda ayagu- iyagaa ku raaxaysanaya absolutely qof kasta oo dalka nala jooga maanta oo ilmo yara ciddu doona ha noqdo xaqa wuxuu nagu leeyahay eh, eh, ibni aadantinimo xaqii soomaalinimo xaqii wadaninimo intaba waa laisku leeyahay marka ilmo yar ha xaqiisi buu kugu leeyahay in la gargaaro waa waa shay munaasiba diintiina xaq buu kugu leeyahay ha absolutely oo suuqa markaad aragto een, baabuur waxaa jirta lagu buufiyey magacyada hayado caruurta ka shaqeeya waxa weeye een, hay-adahani lacagaha adduunyada lagu bixinayo ee dadka danyaraha lagu bixinayo ama ha noqoto kuwa wadaniga ee reer jabuuti wax loogu talagalay ama ha noqoto dadka immigrationka ee wadankani kusoo usoo qaxootiyoobay wixii loogu talagalayba xukuumadda jabuuti bay saaran tahay inay la xisaabtanto hay-adahaas in nimankaas qowleystayaasha lala xisaabtamo la idhaahdo war wixii ummadda aa lana idinku dhiibay waa inaad sidaada u gaarsiisaan si transparenty ah halka ay maalin eh, boqolkiiba wax yar intay qabtaan ay sawiro maalintaa kasii daayaan idaacadaha sidaana ay ku dhaafaan ay doontoodiina faylkiina buuxiyaan False- ah, false inay ku buuxiyaan ay qaataan baa laga yaabaa moogta taas baan qabaa in in la- in dowladdu la xisaabtantaan ayaan qabaa eh, inay wanaagsan tahay warbaahintuna mar walba waxaa waajib ku ah waxyaabaha een, eh, xasaasiga ee ibni aadamnimada khuseeyana in laga hadlo warbaahin oo dhan inay ka hadlaan yaa iyadana aan ku aanin lahaa guud ahaan waxaa intaa nooga eeg dhegaystayaal barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa martiigu ahaa cismaan daahir riyaale oo ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada anigoo sagal siciid faarax ayaana idiin daadahaynaysay tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa ammaanaala
aad bay u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinaysay haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed bashiir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horraynay kooxda arsenal ayaa xalay ku guulaysatay koobka f e ga dalka ingiriiska kadib markii ay ciyaartii faynalka oo ka dhacday garoonka wembley ee london laba gool iyo gool uga awood sheegatay chelsea labadan koox oo ka wada dhisan magaalada london ayaa waxaa goolka la hormartay chelsea ka gadaal markii uu daqiiqadii shanaad ee ciyaarta uu gool u saxiixay laacibka dalka maraykanka christian pulisic laakiin arsenaal ayaa ugu jawaabtay laba gool oo uu dheliyey kabtankooda obamian xidigan u dhashay dalka gabon ee galbeedka afrika ayaa goolka hore rigoore ku dheliyey halka goolka labaad ee guusha xaqiijiyeyna uu keenay daqiiqadii toddobiyo lixdanaad ee ciyaarta chelsea waxay ciyaarta ku dhammaysatay toban laacib markii uu kaarka guduudan ka qaatay ciyaaryahan mateya kwavij oo khadka dhexe uga ciyaara waa markii afar iyo tobnaad oo ay arsenaal ku guulaysanayso koobka efa kaabka ingiriiska laakiin tababaraha naadiga michael arteta ayay u tahay markii ugu horreysay ee uu koob ku guulaysto tan iyo markii uu soo bilaabay xirfadiisa dhinaca tababarnimo tababara arteta ayaa horey ugu soo ciyaaray arsenaal arsenaal oo kaalinta sideedad ku dhammaysatay horyaalka premier leaga ingiriiska xil ciyaareedkan ayaa guushani ay hadda uga dhigan tahay in xil ciyaareedka soo socda ay ka qaybgeli doonto tartamada yurub gaar ahaan koobka yuruba league dhinacaas iyo talyaaniga haddii aan fiirino kooxaha qaar ayaa xalay dheelay kulankoodii ugu dambeeyey ee horyaalka seeriya-aada xilli ciyaareedka labada kun sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka kooxaha ciyaartoodii ugu dambeeyey dheela waxaa ka mid ahaa lixda kooxood ee ugu sarraysay miiska kala horraynta kooxda horyaalka ku guulaysatay ee yuventus ayaa sanadkan horyaalka ku soo xirtay guuldarro weliba iyada oo ku ciyaaraysay gurigeeda kadib markii ay saddex iyo hal ku khasaartay roma laakiin kooxda inter milan ayaa xaqiijisay kaalinta labaad markii ay iska reebtay kooxda booskaasi ku ciriirinaysay ee atalanta oo ay ku dubatay laba iyo eber waxaa sidoo kale guul horyaalka ku soo xirtay ac milan oo bilowgii xilli ciyaareedkan halis ugu jirtay inay heerka labaad u laabato balse hadda ku dhammaysatay kaalinta lixaad milan tan iyo markii dib loo ambaqaaday horyaalka kadib xayiraadii coronavirus ee talyaaniga marnabo lagama badinin laba-iyo toban kulan oo ay ciyaartay sagaal ka mid ah ayay badisay halka saddex jeer ay barbardhac keentay naaboli ayaa iyana ka badisay latsiyo oo dirtay saddex iyo hal laakiin goolka keliya ee latsiyo ay keentay ayaa u sahlayay ciyaaryahanka weerarka ka dheela jiro imobile inuu dhaliyo goolkiisii lix iyo soddonaad ee xil ciyaareedkan waxaana goolkaasi imobile uu la simay higwa-iin oo haystay rikoodhka gooldhalinta horyaalka talyaaniga ee hal xil ciyaareed kaas oo isna labada kun lix iyo tobankii dhaliyey lix iyo soddon gool ma jirto ciyaaryahan kale oo lix iyo soddon gool hal xilli ciyaareed horyaalka talyaaniga ka dhaliyey oo aanan ka ahayn imobile iyo higwa-iin caawa ayaa guud ahaan la soo xiri doonaa horyaalka talyaaniga ee xilli ciyaareedkan kooxaha breshi iyo sbal ayaa xaqiijiyey in ay u laabteen heerka labaad waxaa soo saddexayn kara mid ka mid ah leje iyo genoa leje oo uu leeliyo tababare ay hooyadii soomaali tahay waxa ay la ciyaaraysaa caawa barma halka genowa ay la ballansan tahay hellas verona dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa
aynu intaasi kaga gudubno xubintaasi cayaaraha oo uu soo jeedinayay nuur xasan nuur bukhaari haatanna kaalmihii heesaha ayaan jallici doonaa waxaan idiin soo qabannay codadka maxamed kaadheyri iyo ifraax wadani heestan waxaa horey u qaaday fanaaniinta cabdiqadar xasan laari allah u naxariiste iyo fanaanada hibe maxamed
dhaxaankeed qodaxa la seexday godkayga libax ka reemay dhaxogoonyadaa sideedii gashinka caliinahaaday gargoorkii cawskaa
idaacaddeenii duhurnimona waa naga intaa tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sida
dhaxogoonyadaa sideedii gashinka caliinahaaday gargoorkii cawskaa daaqa anigu bishii aan kaadaatay markaan gooyaha jaleeco ha adoon gaarabkayga joogin gubtaaya maxay isaaqtay markaan gooyaha jaleeco ha adoon gaarabkayga joogin gubtaaya maxay isaaqtay ilan samirka ma gaboodin hadda adaka geeriyoone